habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha abrilna waa labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka mijirbaan iyo weliba f m yada magaalooyinka geeska afrika qaarkood telefoonnada gacanta iyo boggaan ku leenahay internetka v o e somaali dotcom idaacaddana waxaa wadajir idiinku daadiinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan
qodobada dhegaystayaal idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xeer ilaaliyaha gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo dacwad ku soo ogay lix qof oo lagu eedaynayo inay taageero u fidinayeen ururka isis warbixin iyo waraysi ayaannu idinka haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan qaramada midoobe oo sheegay in loo malaynayo in qof isa soo miidaamiyey uu ka dambeeyey weerarkii ka dhacay maanta magaalada garowe oo ay ku dhinteen toddoba qof oo ay ku jiraan shaqaalaha qaramada midoobe dhimashu waa toddoba afar waa ajanabi labana waa soomaali ninna waa ninka aan filayno inuu isqarxiyey oo googo'ay oo madaxiisii lahayo waana u dhowdahay inuu isagu qaraxa leeyahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada garowe qaraxan oo lala beegsaday baabuur basa oo ay saarnaayeen shaqaalaha qaramada midoobay oo kusii jeeday goobta shaqada war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda yunisef ayaa lagu sheegay in afar ka tirsan dadkaasi dhintay ay hay-addaasi u shaqaynayeen qaramada midoobey waxay sheegtay in la tuhunsan yahay in qaraxaasi uu sababay qof isa soo miidaamiyey qaraxanina wuxuu dhacay abbaara sideedii subaxnimo waxaana uu dhacay wax yar un kadib markii ay shaqaaluhu ka baxeen dhisme ay deganaayeen oo ku yaala magaalada garowe taliyaha booliska gobolka nugaal axmed cabdilaahi samatar ayaa warbaahinta uga warbixiyey qaraxaasi maanta dhacay
dhimashu waa toddoba afar waa ajanabi labana waa soomaali ninna waa ninka aan filayno inuu isqarxiyey oo googo'ay oo madaxiisii lahayo waana u dhowdahay inuu isagu qaraxa leeyahay dhaawacu waa toddoba soomaalidu waa shan iyo laba ajanabi ah
saraakiisha maraykanka ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ku eedeeyey lix rag ah oo gobolkaasi ka soo jeeda inay isku dayeen inay u safraan dalka suuriya si ay ugu biiraan ururka isis sida lagu sheegay eedayntan oo lasoo bandhigay maanto isniina raggan ayaa loo haystaa inay maleegayeen iskuna dayeen taageero inay u fidiyaan maadi ah oo ay ku biiraan ururkaasi argagixisada shisheeye war ka soo baxay xafiiska heer ilaalyaha guud ee gobolka minnesota ayaa ku sheegay raggan dacwadda lagu soo ogay magacdooda maxamed faarax cadnaan faarax cabdiraxmaan daa'uud guleed cumar hanad muuse iyo sakariya cabdiraxmaan boqolaal qof ayaa isugu soo baxay magaalada oklahama siri ee gobolka oklahama ee dalkan maraykanka maalintii axadiyo shalay iyagoo xusaya labaatan guurada ka soo wareegtay weerarkii argagixisada ee lala beegsaday dhismo dowladdu leedahay oo ku yaala magaaladaasi weerarkaasi argagixiso ee labaatan sano ka hor loola beegsaday magaaladaasi oklahama siri ayay ku dhinteen boqol iyo sideed iyo lixdan qof waxaana shalayto loo tacsiyaday dadkii ku dhaawacmay eheladooda iyo dadkay eheladoodu ku dhinteen iyadoo la aamusnaa qadar daqiiqada ah oo dhan boqol iyo lix iyo sideed sideed iyo lixdan daqiiqadood qadarkaasi aamusnaanta ah kadib waxaa fagaarahaasi laga yeedhiyey magacyada dadkii ku dhintay weerarkaasi mas-uuliyiinta xuskaasi ka qayb gashayna waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton
madaxda midowda yurub ayaa halgan maanta isniina ugu jiray sidii ay u maareyn lahaayeen muhaajiriinta sii badanaysa ee eshiya iyo afrika ka yimid ee kusoo qulqulaya yurub iyadoo mas-uuliyiintu ay jawaabo ka bixinayaan telefoonno naxdin badan oo ka imanaya saddex doonyood oo ay ka buuxaan muhaajiriin boqolaal gaadhaya oo ku sugan badda mediteraneanka wasiirada arrimaha dibadda iyo gudaha ee midowda yurub ayaa maanta ku kulmay magaalada luxemburg laba cisho kadib markii dooni siday toddoba boqol oo muhaajiriin ay ku degtay xeebaha liibiya iyadoo laga cabsi qabo in in ka badan toddoba boqol ay dhinteen iyagoo ku wajahan jasiiradda dhinaca lambadusa ee ku taala koonfurta talyaaniga ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa sheegay in talyaaniga iyo maalta ay ka shaqaynayaan sidii ay u badbaadin lahaayeen laba dooniyood oo xeebaha liibiya ku sugan
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington sidii aad warkaba ku maqlayseen qarax ayaa maanta lala beegsaday shaqaalaha ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay gaar ahaan hay-adda qaramada midoobey ee unisef oo saarnaa baabuur basa oo magaaladaasi garowe ee maamul goboleedka puntland ku sugnaa ugu yaraan toddoba qof ayaa lagu soo waramayaa in ay dhinteen oo ay ku jiraan shaqaalaha ajanabi ah oo hay-addaasi unisef u shaqeeya hay-adda unisef waxay sheegtay in afar ka tirsan shaqaalahoodu ay dhinteen afar kalena dhaawac halisi uu soo gaadhay qaramada midoobey waxay intaasi ku direen in la tuhunsan yahay in qaraxaasi uu ka dambeeyey qof ise soo miidaamiyey wariyaha v o weda nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan noo soo diray qaraxa ayaa dhacay saaka baara sideedda subaxnimo xilliga geeska afrika oo shaqaalaha qaramada midoobay ku socdeen xafiisyadoodii si ay u shaqogalaan dadka geeriyooday ayaa la sheegay in shan ka mida ay u shaqaynayeen qaramada midoobay halka labada kalena ay ahaayeen ilaalada gaarka ah ee shaqaalaha hay-adaha caalamiga ee s b o-da loo yaqaan waxaana dadka dhaawacmay la sheegay in laba ka mid ah ay ahaayeen shaqaalaha un-k sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday madaxtooyada puntland taliyaha booliiska gobolka nugaal axmed cabdulaahi samatar layli oo warbaahinta la hadlay dhankiisa ayaa tilmaamay inuu socdo baaritaano waxyaabaha dhaliyay qaraxa balse la tuhunsan yahay nin qaybo ka mida jirkiisa la hayo inuu sameeyey qaraxa inkastoo aysan weli warbixin dhammaystiran ka soo saarin qaraxa dhanka dowladda inaa lilahi wa inaa lilah raajicuun dhib baa dhacday dhibtana aad baan uga xunnahay waase qadar ilaahay dhimashu waa toddoba afar waa ajanabi labana waa soomaali ninna waa ninka aan filayno inuu isqarxiyey oo googo'ay oo madaxiisii la hayo waana u dhowdahay inuu isagu qaraxa leeyahay dhaawacu waa toddoba soomaalidu waa shan iyo laba ajanebi ah waxaa goobta gaaray madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin xaaji cumar camey wuxuuna isla duhurnimadii maanta u magacaabay guddi wasiiro iyo saraakiil ciidan isugu jira oo uu hormuud u yahay wasiirka amniga xasan cismaan alloore qaraxa maanta ka dhacay magaalada garowe ayaa imaanaya xilli sannado badan aysan magaalada ka dhicin wax qarax ah dad badanna ay aaminsanaayeen meesha ugu amniga badan inay tahay magaalada garowe ee caasimadda puntland isla warbixin ka soo baxday madaxtooyada ayaa lagu sheegay in qaraxa uusan wax saameynayo ku yeelanayn amniga iyo kala dambaynta puntland xaaladda magaalada garowana ay tahay mid caadi ah ciidamadana ay wadaan baaritaano nuux muuse birjeeb v o a garowe dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaa in warbixin ku saabsan weerarkaasi garowe oo maqal iyo muuqaal ah aad ka daawan kartaan boggayaga v o a somaali com haddaba sidii aad maqlayseenba maamul goboleedka puntland ayaa guddi u saaray baaritaanka weerarkan guddigaasi waxaa ka mid a wasiirka warfaafinta ee puntland cabdiweli xirsi cabdulle indhaguran cabdiraxmaan xuseen furre oo washington jooga ayaa waraystay waxaana ugu horreyn uu weydiiyey natiijada baaritaanka hordhaca ah
bismillahi raxmaan raxiim baaritaanku weli waa socdaa intii aada hadda uun horey u maqasheen oo aan filayo inay idin soo gaartay ama geerida ha noqoto ama dhaawac ha noqotee waxa weeyaan afar qof oo ajnabi ah iyo laba qof oo ahaa ciidankii waardiyaha ahaa lixdaas iyo qofkii isqarxiyey oo ku toddoba ah intaas ayaa dhimatay dhaawacana waxa weeyaan sideed qof afar waxay ahaayeen ajnabi afarna waxay ahaayeen ciidankii waardiyaha ahaa sideeddaa qof dhaawacoodu waxa weeya hal gabar ah oo haweena maahana inta kale waa dhaawac fudud waxaana loo qaaday nairobi marka baaritaankii waa socdaa ilaa hadda natiijadiisii ma soo bixin guddigii maanta loo xilsaaray markii shil ku dhacay shil deg dega ayaa golaha wasiirada ayay galeen oo madaxweyne ku-xigeenka oo hadda si hayaa u jeergaranayay guddigii la saaray ilaa hadda way fadhiyaan waxauna hordhac loo helayaa in qofku is qof isqarxiyey ay ahayd laakiin uusan ahayn maxaa la dhahaa wax miinaayo ama dhulka lagu xabaalay ama baabuurka lagu dhajiyey le ay ahayd qofka googo-ay oo aan ka helnay surka iyo lugaha keliya ayaan helnay madaxiisii iyo lugihiisa keliyaan helnay intii kale waa maqan tahay marka qofkaas oo aada u burbursan waa gartay mudane wasiir waxaa sheegtay in qofka isqarxiyey uu ahaa qof isa soo miidaamiyey oo gaariga isku qarxiyey ma ogaateen sida ay ugu suurto gashay inuu baabuurkaasi fuulo
horta weli baaritaankii baa socda ma rabo inaan ka hor dhacno laakiintiisa keliya un waxaan haynaa inuusan qof inaan baabuurkana aysan ku xirnayn miinaduna dhulka ku xabaalnayn qof uu isku qarxiyey baabuurka marka laakiin qaabka iyo me inuu ku jiray iyo meesha uu kasoo galay iyo wadada uu ku yimid iyo dhammaan waa baaritaanka socda waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inay soo sheegi doonaan guud maxaa la dhahaa farsamo yaqaaniin professional u ah hawsha baaritaanka ayaa hadda ku dhex jira laakiintiise waxaan un nasoo intii aan horey u helnay informationka wuxuu sheegayaa un inuu qof yahay waxa isku qarxiyey oo madax iyo laba lugood keliya laga hayo marka dhinacu ka soo galay dabcan waxaad arkaysaa albaabka baabuurka baabuurka waa baabuurtan yaryar oo minibaska albaab ayuu ka soo galay albaabka meeshiisa ayaa qaraxu ninka qofku kala soo galay maydku madaxu banaanku yaalaayo gudaha kuma jiro sidoo kale gabadh baa fuulaysay baska marka qaraxu dhacay gabadhii oo shaqaalaha unisefta kamid ahayd intaanay baska gelin ayaa qarax ayaduna qabsado maydkeedii banaanku yaallaa marka baaritaanka ayaa soo sheegi doona insha allahu all informationka laakiin keliya un hadda waxaan ognahay inuu qofkaas isqarxiyey aan ku tuhunsannahay waa gartay yahay qofka maxaa la dhaha qofka googo-an warar hore dhacna waxay sheegayeen qofku inuu yahayba ajinabi taas weliba inay kala caddaatay inuu ajinabi yahay inuu soomaali yahay maya ma oran karno shaqaalaha ajnabiga ah waxay ahaayeen sideed qof sideedda qof afar way dhimatay oo dhimashadoodii baa la hayaa afarna waa dhaawac oo iyagoo dhaawaca la hayaa iyo darawalka oo soomaali ah oo isagoo dhaawaca la hayo intaas waa intii loogu talagalay baska inay fulaan qofkan marka qarxiyey waa qof sideedaas rakaabka ahaa oo ajnabiga ahaa iyo darawalka oo soomaaliya qof aan ahayn weeye marka kolley dadkii rakaab ahaan loogu talagalay oo u n ka ahaa ma ahan qofku dadka maxaa la yidhaahdaa darawalkiina ma ahan sidaa darteed qofkaas isqarxiyey ama ha noqdo ajnabi ama ha noqdo muwaadin kale eh macnaheedu waxa weeye waa qof ku saa'id ah dadkii loogu talagalay baabuurka inay raacaan qof ku Waan saa'ida gartay.
wey waayo En- tiradii kale oo dhan waa haynaa qofkaanun madaxiisa iyo labada lugood aan helnayna En- waa ka saa'id
wasiirka warfaafinta ee puntland cabdiweli xirsi cabdulle oo khadka telefoonka ugu waramayay cabdiraxmaan xuseen fur halkaad kala socoteenna waa v o a
xeerlaaliyaha gobolka minnesota andrew luger iyo madaxda xafiiska f b i da ee gobolkaasi ayaa goordhaweyta shaaca ka qaaday inay soo qabteen lix qof oo lagu eedeynayo inay doonayeen inay ku biiraan ururka isis faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya xuseen barre aadan lixdan qof ayaa ah dad degan gobolka minnesota waxaana afar ka mid a shalay lagu qabtay gobolkaasi kuwaasi oo magacdooda lagu sheegay sakariye yuusuf cabdiraxmaan oo sagaal iyo toban jir ah cadaan faarax oo sagaal iyo toban jir ah hanad mustafe muuse oo isaguna sagaal iyo toban jir ah iyo guuleed cali cumar oo labaatan jir ah laba qof oo kale ayaa iyagana laga soo qabtay magaalada san diego ee gobolka california kuwaasi oo magacdooda lagu sheegay cabdiraxmaan yaasiin daa'uud iyo maxamed cabdixamiid faarax oo labaduba koob iyo labaatan jir ah xeer ilaaliyaha gobolka minnesota ayaa sheegay in eedaysanayaashani tobankii bilood ee u dambeeyey ay ka shaqaynayeen sidii ay ugu biiri lahaayeen kooxda daacish xeer ilaaliyaha ayaa intaa ku daray in ay qorshahooda sii wateen iyaga oo hore loo xidhay amabase loo soo eedeeyey dad qorshahani kula jiray waxaana sida dacwadda lagu soo ogay ay qeexayso lagu eedeynayaa dhallinyaradani inay ku dadaaleen helista habab kala duwan oo qorshaysan si ay maraykanka uga dhoofaan uguna biiraan daacish iyagoo u socday suuriya war-saxaafadeed wadajir uga soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka minnesota iyo xafiiska f b i da ee gobolkaasi ayaa lagu sheegay in f b i du in muddo ahba ay ku daba jirtay kooxdan dhallinyarada ah oo doonaysay inay ku biiraan argagixisada kuwaasi oo qaarkood sida la sheegay ay ku guulaysteen inay ku biiraan ugu yaraan sagaal dhallinyaro ah oo reer minnesota ah ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in ilaa iminka arrintani dacwad loogu soo oogay dadkan ayaa dhammaantood asxaab ahaa islamarkaana macaariif ahaa oo is-yaqaanay kooxdan ayaa waxaa ka mid ah qof lagu magacaabay cabdulaahi yuusuf iyo cabdinuur kuwaasi oo dacwad lagu soo oogay bishii nofembar labadii kun iyo afar iyo tobankii waxaana soo raaca xamse axmed oo isna februari sanadkan dacwad lagu soo oogay eedaysanaha lagu magacaabo cabdinuur oo u dhoofay turkiga bishii mey sagaal iyo labaatankeedii waxa uu la soo hadlay qoyskiisa bishii juun lixdeedii isaga oo ka soo hadlay nambar laga leeyahay dalka turkiga waxaana uu sheegay inuu gaaray halkii uu u socday isagoo sheegay inaanu dib u soo hadli doonin mar dambe isla nambarkaasi ayaa war-saxaafadeedka xeer ilaaliyuhu uu sheegay inuu ka soo hadlay qof kale oo isaguna ku biiray daacish sida ku xusan waraaqaha dacwaddan ee la horgeeyey maxkamadda ayaa guuleed cali cumar oo ka mid ah lixda qof ee shalay lasoo qabtay ayaa isku dayey in uu u dhoofo lixdii noofembar magaalada san diego laakiin waa loo diiday inuu diyaaradda raaco sidoo kale hore ayuu bishii mey iskugu dayey inuu mar kale dalka maraykanka uga baxo waxaana ka hor istaagay qoyskiisa sida ku xusan waraaqaha dacwaddan ee la horgeeyey maxkamadda zakariya yuusuf cabdiraxmaan iyo maxamed cabdilxamiid faarax iyo hanad mustafe muuse ayaa bishii noofembar iyaguna isku dayey inay ka dhoofaan magaalada new york iyaga oo bas ka raacay gobolka minnesota kadib markii ay u suurto geli weyday ayaa waxaa ku soo biiray cadnaan faarax iyo cabdiraxmaan yaasiin daa'uud iyo qof kale oo toddobaad oo war-saxaafadeedka xeer ilaaliyaha minnesota uu ku sheegay inuu ahaa qof si qarsoodiya wararka uga soo qaadayay kooxdani kooxdan ayaa ku tashatay inay baasabooro been abuura ku dhoofaan qofka lagu tilmaamay inuu soo gudbinayay wararka kooxdan ayaa guuleed cali cumar u sheegay inuu garanayo cid baasaboorada been abuurka laga heli karo oo joogta san diego intii u dhexaysay bishii maarj soddonkeedii ilaa sagaalka bishani abril ayaa dhowr ka mida dhallinyarada la eedeeyey waxa ay sawiro iyo lacagba u dhiibeen qofka wararka keenay si uu baasabooro been abuura ugu soo sameeyo toddobiyo tobankii bishan ayaa qofka wararka keenay iyo cabdiraxmaan yaasiin daa'uud iyo maxamed cabdixamiid faarax waxay raaceen baabuur uu leeyahay cabdiraxmaan yaasiin daa'uud si ay u tagaan san diego howlgalkan iyo dabagalkan ayaa lagu sheegay mid ay wadajir uga shaqeeyeen koox ka kooban laamaha ammaanka ee maraykanka oo ay f b i-du hogaaminayso haddaba waa sidee dareenka bulshada dacwadahan cusub kadib maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahaasi ka waraystay maxamuud nuur oo ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada ee magaalada minneabolis runtii waxa waaye waa arrin maaragtay aada ay dadka u dhibeyso maadaama lix dhalinyaro oo soomaali yihiin uu ku biiri rabay isis oo lasoo xirxiray oo shtaka hadda lagu bilaabay arrintaas waa arrin aada iyo aada dadka maaragtay u taabatay oo qof walba maaragtay waalid ah waad dareemi kartaa caruurtaada markii lagugu imaado guriga lagaa watalo dhan maaragtay waxay u socdeen isis arrin oo maaragtay aada iyo aada marxaladeeda ay adag tahay waay waan gartay marka bal wada shaqaynta bulshada iyo xoogaga amniga xiliyadii dambe warar ma arrimaha ku saabsan maynaan maqli jirin in muddaa ugu dambeysay maxaa arrinta soo cusboonaysiyay baad isleda arrinta lasoo cusboonaysay waxaa waaye guddi oo hadeertaan lasoo asaasay oo ka hortegida intay dhalinyarada maaragtay ay ku biireen isis iyo argixisada iyo waxyaaba maaragtay lamid ah iyo fursado in la siiyo dadkii maaragtay ummadii sidii loo badbaadin lahaa dhalinyarada guddi noocaas baa lasoo habeeyey oo howlgal ah iyo badbaadinta maaragtay dhalinya dhalinyarada baa hadda gacanta lagu hayaa waxaana rajaynaynaa insha allah maalmaha soo socdo in dadka loogu waramo loogu shaaciyo nidaamkii lagu wada shaqeyn lahaa xagga amnigana howl bay maaragtay u taallaa xagga fursada iyo dhalinyarada iyo mustaqbalkooda in laga shaqeeyana bulshada u taallaa taaseyta waa in lakala saara sifay u noqonin mid oo ku saabsan xagga amniga keliya waan gartay waxaa jiray in barnaamijyo ka socda wasaaradda cadaaladda ee maraykanka la doonayay in laga fuliyo gobolka minnesota gaar ahaan labada magaalo ee minneapolis iyo st paul barnaamijyadaasi ma hawl galeen hadday hawl galeen se maxay ilaa ay hadda tareen
runtii barnaamijyadaas waxay ka bilaabatay waktigii shirkii lagu qabtay white house-ka oo madaxweyne obama uu hogaaminayay laba saddexda magaalada haddaad soo sheegtay waxaa ka mid ah minneapolis iyo st paul hooshii waa bilowga wax hadda noo hirgelin ma jirto laakiinse waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda inaan ku guulaysano oo hooshii horey maaragtay ee u socoto in dadkii la wacyigeliyo in la isfahmo inaysan noqonin mid oo loogu talagalay dadki in laga laga dhex abuuro intelligence ama basaasi ahaan in la isfahmo arrintaas inay maaragtay ahaan oo dadkii ay kala seexdaan hooshana maaragtay saas ay ku bilaabatay waan gartay waxaad madax u tahay ururka confederation of somaly community oo ka dhisan xaafadda siidar ee ay soomaalidu ugu badan tahay welwelka ay waalidiintu qabaan xiliyadii dambe maadaama aad aada ula shaqaysid eh, waalidiinta muxuu ahaa mise qalbigood wuu qa- wuu qabowsanaayo eh, welwel saasii ma jirin markaad eh, fiirisid arrinta maanta soo baxday Ah, mar walba maaragtay ah, markii farti lagu soo fiiqo ummadda lasoo qoro dhalinyaro soomaali baa waddanka ka baxay oo ku biiraya argixisa ummaddii oo dhan si, si toos ay u taabataa Ah, sida hore aan kugu sheegay ah, waalidiinta ah, khaasatan oo ka warhaynin ah, arrimaha sayto markii ay arkaan ciyaalkii oo xabsiga la geeyo iyagoo ka warhayn waxay samayn jireen ah, dhib weyn bay maaragtay ah, dhib weyn baa kasoo gaaray Ah, dareenkooda waxaa weeyaan sidee baan u badbaadin karnaa carruurteena sidee baan ugu hortegi karnaa sidee loo maaragtay difaaci karaa haddii uu qofku dembi galin maxkamadaha sidee loogu difaaci karaa arrimo badan oo maaragtay oo nagu soo kordhay lixdan dhalinyaro maanta la xiray waa mid u baahan in lasoo afjaro oo nidaamkii iyo sida lagu difaaci lahaa iyo ummadda siday ku badbaadi lahayd labadaba waa in laisku dhex wadaa haddaan eh, su-aal kaa weydiiyo inta badan eh, dadka qaar baa yidhaahdaa si aan maaragtay daacad ahayn baa soomaalida gaar farta loogu fiiqaa waxaa jira muslimiin kale oo iyagu eh, dhalinyaro muslimiin kale oo gobollo kale ka baxa amaba la qabto iyagoo baxaya laakiin inta ay soomaalidu warbaahinta ka qaadato aad bay uga badan tahay inta bulshooyinka kale amaba dalal kale muslimiinta dhalinyarada ka yimid ay ka qaataan maxaad arrintaa ka odhan lahayd arrintaas waa arrin ah, oo jirto waddanka maraykanka waxaa ka baxay boqol iyo dhowr qof Ah, inta haddeertaan lagu tuhunsan yahay waddanka ka baxeen waa ilaa laba iyo toban dhalinyaro ah Ah, lixdan kan haddii lagu daran labaatan meelahaas ku dhowaad bay gaaraysaa oo soomaaliya Ah, oo labaatan oo soomaali ah waa dad aad iyo aad tiradooda u yar tahay Ah, markii loo fiirsho tirada badan oo dadka ajnabiga ka baxay oo gabdho caddaan baxayay oo dad kale ajnabi kale ay baxayeen runtii waa dad soomaalida waa dad dan yar ah oo qof walba maaragtay iska eedeyn karo oo taasaytana waa anaga ma- mararka qaarkii waa ummadii baa soo jiidataa dhibaatada waa inaan ka badbaadnaa sidii farti laiskugu fiiqi lahaa oo la oran lahaa soomaalida baa ka dambaysaa ma- maadaama magaalada aan ku badannahay minnesota minneapolis badbaadada bulshada waxay ku xidhantay dadka o dhan oo wada shaqeynayaan oo aan ka fikirno sida lagu badbaadin lahaa mujtamaca ku nool ah, ah, minnesota iyo maraykan oo dhan
kaasi wuxuu ahaa maxamed nuur oo u warramayey maxamed cabdi sandheere
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somalycom islamarkaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa ballan qaaday isniinta maanta ah inay wax ka badan ka qaban doonaan sidii loo joojin lahaa dhimashada dadka muhaajiriinta ah ee badda mediterraneanka wasiirada ayaa sheegay in la kordhin doono howlaha gurmadka ah islamarkaana gacanta lagu dhigi doono kuwa dadka tahriibiya hadalkan ayaa yimid kadib markii ilaa toddoba boqol oo qof ay toddobaadkan ku dhinteen xeebaha dalka liibiya maxamed cabdi sandheere ayaa warbixintan inoogu soo koobaya dowlado badan oo reer yuruba ayaa ka cagajiidayey inay lacag ku bixiyaan howlaha gurmadka ee badda mediteraneanka iyagoo ka cabsi qabay in arrintaasi ay dadka muhaajiriinta kusii dhiiri geliso inay badda ka tallaabaan iyaga oo nolol wacan yurub ka raadinaya dowladaha yurub ayaase hadda canaan adag oo loo jeediyey kala kulmay dhimashada muhaajiriinta wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga paolo gentinole ayaa mar uu soo gaadhay dalka luxemburg oo ay ku kulmayaan wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub waxa uu warfidyanada u sheegay We have to understand that 70% of irregular migrants towards Europe are arriving in Italy.
arrinta meesha taallaa waa sumcadda midowda yurub dhibaato yurub haysata talyaanigu jawaab uma keeni kara ayuu yidhi wasiiradii kulmayey ayaa muddo daqiiqada u aamusay musiibadii dhacday markii ay shirkoodii bilaabayeen waxaana mar dambe u imanayay wasiirada arrimaha gudaha si looga doodo arrimaha xaaladda degdega ah ee la xidhiidha dhibaatada muhaajiriinta wasiirka arrimaha dibadda britain ayaa maanta sheegay in xalka dhibaatada muhaajiriinta lagu daro in la beegsado kuwa agaasimaya tahriibka dadka It requires a comprehensive uh, European level response to be effective.
dhibaatadu waxay u baahan tahay jawaab ay yurub bixiso oo dhammaystiran taasoo ay ku jirto in la bartilmaameedsado dembiilayaasha hawsha tahriibka agaasimaya ayuu yidhi madaxa midowda yurub ee dhinaca siyaasadda federica magroni ayaa iyaduna isniinta maantaa sheegtay in arrintani ay tahay waajib dhinaca akhlaaqda ah oo yurub saaran oo ay tahay in wax laga qabto dhibaatooyinka muhaajiriinta waxay sheegtay in midowda yurub uu toddobaadkan arrintaasi ka yeelan karo shira isugu yimaadaan madaxda ururku Now, after what happened uh, in uh, the Mediterranean uh, the day before, yeah, the night before uh, the previous kadib one, wixii daraad ka dhacay badda mediteraneanka xalay mooye habeen hore waxaan dareemay inay tahay waajib dhinaca akhlaaqda ah oo ay tahay inaan culayska saarno si aanu uga hortagno in masiibooyinka nuucan ahe ay marar kale aanay dhicin boqolaal qof ayaa laga cabsi qabaa inay baddu liqday kadib markii dooni siday ay ku rogantay badda mediteraneanka musiibadan ayaa ahayd tii ugu xumayd xilli ay dhibaatooyinka bini'aadanimo ee tahriibka la xidhiira ay sii badanayaan tirada dhimashada ee markabka axaddii shalay ku rogmaday xeebta liibiya ayaan weli la xaqiijin iyadoo saraakiishuna ay sheegeen in ugu yaraan toddoba boqol oo qof ay doontaa saarnaayeen dadkaas oo qaarkood ay meel ku xidhnaayeen warbaahinta talyaaniga ayaa sheegtay in nin u dhashay dalka bangaladesh oo doontii ka badbaaday uu booliiska magaalada siisili ee dalka talyaaniga u sheegay in sagaal boqol iyo konton qof ay doonta saarnaayeen iyaga oo doonayay inay u gacan haadiyaan markab ganacsi oo goobta marayey dalalka midowda yurub ee dhinaca waqooyi ee qaaradda ku yaalla ayaa howlaha badbaadada ku daayey kuwa dhinaca koonfureed ku yaalla sida talyaaniga dhacdadii axaddii hal toddobaad ka hor ayaa ciidanka ilaalada xeebaha ee talyaanigu ay soo badbaadiyeen ku dhowaad siddeed kun oo qof oo badda mediteraneanka marayey waa sida laga soo xigtay golaha fulinta ee midowda yurub qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan saddex kun iyo shan boqol oo qof oo badankoodu ka cararayey saboolnimada iyo dagaalada ka socda qaaradda afrika ay dhinteen sannadkii hore iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan badda mediteraneanka oo ay gaadhaan qaaradda yurub aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi inala socodsiinayay haatana waa dhinacii heesaha iyo codka fanaanada farxo fiska
Yeah.
halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale ee barnaamijkeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo dhaliilay sida loo qaybiyey baarlamaanka cusub ee maamul goboleedka jubba waxaa kalood maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe marka horese waxaad kusoo dhowaataan qodobadii wararka caalamka u door korona
ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada garoowe qaraxaasi oo lala beegsaday baabuur bas oo ay saarnaayeen shaqaalaha qaramada midoobay oo kusii jeeday xafiisyadoodii shaqada war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda yunisef ayaa lagu sheegay in afar ka tirsan dadka dhintay ay hay-addaasi u shaqaynayeen qaramada midoobey waxay sheegtay in la tuhunsan yahay in qaraxaasi uu sababay qof isa soo miidaamiyey qaraxanina wuxuu dhacay sideedii subaxnimo kadib markii ay wax yar uun kadib shaqaaluhu ay ka baxeen dhismo ay deganaayeen oo ku yaala magaalada garoowe
saraakiisha maraykanka ee gobolka minnesota ayaa ku eedeeyey lix dhallinyaro ah oo gobolkaasi ka soo jeeda inay isku dayeen inay u safraan dalka suuriya si ay ugu biiraan ururka isis sida lagu sheegay eedeyntan oo lasoo bandhigay maanto isniina raggan ayaa loo haystaa inay maleegayeen iskuna dayeen taageero inay u fidiyaan ururo argagixiso shisheeye war ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee gobolka minnesota ayaa ku sheegay magacda raggan dacwadda lagu soo ogay maxamed faarax cadnaan faarax cabdiraxmaan daa'uud guuleed cumar hanad muuse iyo زكريا عبد الرحمن
boqolaal qof ayaa axaddii shalatay isugu soo baxay magaalada oklahama city ee gobolka oklahama ee dalkan maraykanka iyagoo xusayey labaatan guuradii kasoo wareegtay markii weerar argagixiso lala beegsaday dhismo ay dowladdu leedahay oo ku yaala magaaladaasi weerarkaasi argagixisay labaatan sannadood ka hor lala beegsaday magaalada oklahama city waxaa ku dhintay boqol iyo sideed iyo lixdan qof waxaana shalayto loo tacsiyadeeyey dadkii ku dhaawacmay iyo dadkii ku dhintay eheladoodii iyada oo la aamusnaa qadar daqiiqada ah oo lagu qiyaasay boqol iyo sideed iyo lixdan daqiiqadood qadarkaasi aamuska kadibna waxaa halkaasi lagaga dhawaaqay magacyada dadkii halkaasi ku dhintay mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashayna waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton madaxda midooda yurub ayaa halgan maanta oo isniina ugu jiray sidii ay u maarayn lahaayeen muhaajiriinta sii badanaysa ee eshiya iyo afrika ka imanaysa ee ku qulqulaysa yurub iyadoo mas-uuliyiintu ay jawaab ka bixinayeen telefoonno naxdin badan oo ka imanaya saddex dooniyood oo ay ka buuxaan muhaajiriin boqolaal gaadhaya oo ku sugan xeebaha amaba badweynta mediteraneanka wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee midooda yurub ayaa maanta ku kulmay magaalada luxemburg laba cisho un kadib markii dooni sideed toddoba boqol oo muhaajiriin ay ku degtay xeebaha liibiya iyada oo laga cabsi qabo in in ka badan toddoba boqol ay dhinteen iyagoo ku wajahan jasiiradda dhinaca koonfureed ee dalka talyaaniga ku taalla ee lambedusa
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa dhaliilay sida loo qaybiyey baarlamanka cusub ee maamulka jubba toddobaadkii hore halkaasi oo lagaga dhawaaqay magaalada kismaayo shi jaraayada oo ay qabteen qaar ka mid a xildhibaanadaasi ay ku qabteen magaalada baydhaba waxaa warbixintan ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh
shirka jaraa-id waxaa si wada jir u qabtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya waxay sheegeen xildhibaanada qaranka inay si weyn uga soo horjeedaan dhismaha xildhibaanada maamulka jubba islamarkaana ay jirto cadaalad darro lagu sameeyey beelaha gobolada jubbooyinka iyo gadadaga xildhibaan maxamed isaaq xuseen afaraale oo ka mid ah mudanayaasha shirka jaraa-id ka hadlay ayaa sheegay in la xaqiray beelaha dega gobolada jubbooyinka iyo gado wuxuuna caddeeyey inaysan ku qanacsanayn qaabka kuraasta baarlamaanka loo qeybiyey maamulka jubba mar hadday saa tahay oo cadaaladii la rabay in wax lagu maamulo ma sumadda laiskugu soo dhadiyaa saas noqotay waxay noqonaysaa nin walba sumadiisii iyo iyo muxuu ahaa deegaankiisa inuu fiirsado arrintaas ayadaa mana khusayso mana oggolaan doonno mana ogolin mana ka qayb qaadan doonno dowladaha danaynaya soomaaliya gaar ahaan gobolladan jubbooyinka iyo iyo muxuu ahaa south westiba danaynayo waxa meeshaas ka soo baxay wax la oggolaanayo ma aha xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo isna shirka jaraa-id ka hadlay ayaa xusay in qorshaha uu ahaa dadka deegaanka inay xildhibaanada maamulka jubba ay soo xushaan balse arrintaasi la hareermaray laguna takriifalay dhismaha baarlamaanka jubba sida hadalka uu dhigay arrintaas in la ismaquuniyo wixii shalay lagu heshiiyey oo dadkan lagu qanciyey maamulkaas waxaa wada dhisanaya dadkii deganaa wixii ciidan ah ciidan ay ahaanayaan waa dad soomaaliyeed ama gobolo kale ha ka yimaadeen ama wadamada dariska ha ka yimaadeen waa dad soomaaliyeed laakiin maamulka waxaa dhisanaya dadkii deegaanka u dhashay taasaa la aaminsanaa taas marka waxaa soo baxday in beelihii qaarkooda la inkaro la ayunyaareeyo yacni dadkii hubaysana ay handadaan kulley baarlamaankan waa la isku warsan doonaa arrintaas haddii alla shirkan jaraa'id oo ay xildhibaanada qabteen ayaa imaanaya xilli dhowaan maamulka jubba uu shaaciyey xildhibaano maamulkaasi uu yeelanayo iyadoo mas-uuliyiinta maamulka jubbana ay sheegeen soo xulista xildhibaanada inay u dhacday hab cadaalad oo aysan jirin wax sadbursi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba
halkaad weli dhegeysta nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii qurbe waa kan maxamed colaad xasan oo inala socodsiiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii qurbe oo toddobaad walba habeenka isniinta ahadaan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga barnaamijka oo aan mar walba ku soo qaadanno qodob la xidhiira waayaha waxqabadka horumarka dibudhaca iyo caqabadaha la soo dersa qurbo joogta soomaaliyeed ayaa toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa gabar soomaaliyeed oo qurba jooga oo qalab caafimaad oo deeqa u dirtay cusbitallo ku yaala soomaaliya dahraan muuse waa madaxa urur samafal oo la magac baxay dahraan women and children empowerment oo fadhigiisu yahay dalkan maraykanka waxayna barnaamijka qurbe uga warantay shixnadan gargaar ee ay direen
qalabkan containerka ku jira waa forty foot container alaabo almost brania ku jira ooba la isticmaalin cusub aftartadaal badan ilaaha igu guuleeyay waxaanan jeclaystay inaan waddankeena geeyo anigana faa'iideeyo dadka masaakiinta ah halkaas jooga wa waa gartay bal haddaad noo faahfaahiso qalabka ku dhex jira iyo waxa ay ka kooban yihiin bal waa mahadsan tahay waxay ka kooban yihiin sida sariirahoo kaleeto oo joodariyadooda barkimahooda even go-yaashii lagu goglaayay wataan waxaa kaloo ku jira wiiljeeryo dadka la saaraya lagu riixayay curyaanta ah curyaanka handicabka ahaa waxaa kaloo ku jira mashiino kala duwan sida kuwa kaadida sida kuwa x-ray lagu baaro anana halkan kusoo koobi karin waxaa kaloo ku jira kuwii faleembooyinka sporti gareyne la surayay waxaa kaleetoo ku jira sariirihii emergencyga oo markii ambalaasada iyo looga soo dejinayo lagula ordaayay exam tabelladii gabdhaha la saaraya markii saalada gabdhaha ay dhalaayaan bri qalitankooda braniu ah cusub iyo moor waxyaalo aada u fara badan oo halkan lagu soo koobi karin dhammaantood waa qalab caafimaad ood ugu tala gasheen cusbitallada marka cusbitalladaad geynaysaan ee qalabkan aad ugu deeqdeen xaggee ku yaallaan soomaaliya waxay ku yaalaan gobolada dhexe markaad wax qaadaysidna hal meel ayaa kuley laga bilaabaa meel walbayna gaari doonaan soomaaliya kamida even africana gudbi doonaa insha allah marka magaalooyin gaara oo gobolada dhexe ku yaalla ood niyadda ku haysaan oo qalabkan uu kusii jeeda miyaa jira waxaan isleenahay intaan gaarsiin karno inaan gaarsiino aada buu u weyn yahay waxa ugu qabanayaa maadaama hadda sida dhuusamareebo kale farsambo laga dhigay labada gobol caasimadooda mudugii galgaduud oo kale sida gurceel oo kale san gaarsiin karno haddii kalena next time insha allah waxyaabahan qalabkan aad sheegaysa ee containerkan ku jira ee aad dirteen ee gargaarka ee caafimaadka ah maaha qalab fudud si fudud lagu heli karo oo lacag fara badan buu ku kacaa wadamadan galbeedka marka maxaa idiin suuro geliyey inaad qalabka heshaan ma deeq baad ku hesheen ma lacag baad ururiseen sideed ku hesheen waxaa iga ii suurtageliyey soo helitaankiisa dadaal badan baan u maray maxay ahayd waa la igala qeyb qaatay alxamdulilah ilaha ii fududeeyey waxaan halkan hadda ka xusi karaa so far sida walaalkay maaxaay aad wada taqaanaan oo kaleeto aada buu maxaa la yidhaahdaa in qayb weyn uu uga qaatay iyo dad kaloo badan oo ayagana lacagii iyo wixii iyo soo aruuriyeen waxaa gacan iga siiya walaalaha noorad america iyo yurub siiba yurub ayaa gacan weyn ka qaatay ubax jaamac diiriye deeqo sheekh axmed aaday umahadsan yihiin iyo dalmar xaashi qalabkan markii la qiyaasay oo murta waa saddex boqol oo kun dad kaleeto communitygu isku tegay especially dad meeshaas kasoo jeeda ayaana lacagta yaboohay containerka uu ku baxayay oo lagu shubgaraynay wa wa waa gartay maxaa idinku dhiirigeliyey inaad dadaal noocaasi aad samaysaan oo aad qalab isbitaal iyo caa caafimaadka la xiriira aada qaadaan waxaa igu dhiirigeliyey weligay horta wax waxaa jira baashinkaada ah ood adiga jeceshahay ood weligaa yaraantaada ama ku hamiso ama adigoo markaas xatee weynba aada istiraahdid hadda right timekii ma aha xilligii saxda ma aha markuu saxyaad sugaysaa waanad ku dhaqaaqi doontaa teeda kaleeto guriga waxaan kusoo koray sadaqada aada looga bixiyo hooyadayaa weligay igu waanin jirtay caruur baan dhalay saddex wiil baan leeyahay saddexdaas wiil maalintii iskuol wada aadaan ayaan ilaahay ka ballan qaaday inaan wadankeena u noqdo oon dadka caawiyo teeda kale two thousand thirteenki ayaan tegay ayaan dhibaato badan soo arkay sida cunug yaroo maalin dhaqaya gaari oo hooyadiis u shaqaynaya oo lix sano jira aniga kayga lixda sano jirana waxba ma qaban karo cuntada afka loo geliya marka waxyaalo badan oo noocaasa iyo anigoo aada u jeclaa gabdhaheena soomaaliyada jidka ku dhalaya iskuna goosanaya qisooyin badan aan maqlay ayaan soo ogaaday ma aan la ii sheega la iiga sheekeeyey qaarna maxay aheeto aan soo arkay sidaasaana igu dhalisay marka wa waa gartay waxaad tahay gabar soomaaliyeed oo qurba jooga oo dhinacii gargaarka ka shaqaynaysa qorshaha ma kuugu jiraa waxyaabo kale oo aan ahayn qalabkaa caafimaad inaad soomaaliya geyso ama aada dadka soomaaliyeed ururkaaga uu ka qayb qaato horumarintooda iyo sidii wax looga kaabi lahaa noloshooda ha maxaa kaaga qorsheysa markaa waxaa kamid a horta containerkan kii ugu horeeyay waaye kan ugu dambeeya ma noqonayo insha allah biidnillah ilaahana oga mahad celinayaa isagaa noo fududeeyay inta kalena noo fududeyn doona insha allah waxaa ku xigi doonaa steebyada kaloo aan rabay inaan qaado waxyaalo badan sida ambulasyo sida moor containeryo kaleeto waxyaalo noocaasa inaan inaan suubiyo shay baaroo kale iskuulaad inaan dhisno shilter inaan dhisno waxyaalo badan ayaa ha dadka ay galaan ilmaha agoonta ah urur ilmaha duurka iska jifo labadii waarid ka dhimatay oo kale dadkaas dad lamida iyo dadka masaakiinta u baahan dahran waad niyad fiican tahay markaad fiiriso waxa aad hadda qabatay iyo waxaad ku haminayso marka la fiiriyo dhalinyaro fara badan iyo gabdho soomaaliyeed oo adig kula mida oo dalka maraykanka wax ku bartay ama ku dhashay oo ku koray baa jira iyagaa maxaa maxaad kula talin lahayd qurba joogta kula midka ah ee dhalinyarada ah aada baad umahadsan tahay waxaan kula talin lahaa anigoo hooyo ah oo saddex cunug leh oo wadankiisaas u garanayna markaan tegay iyo wax horey iigu sii jiraba action aan ka qaatay qof kasta oo soomaaliyeed na wadankaas wuu burburay wuuna baaba-ay cirbad caaradeed allaha ka dhigo today haddii lagu celiyo wadanka anaguna sugayaa waa empty waa islike guri aada soo degtay oo maxaa la dhahaa firaash aan oolin waxba aan oolin qaado u yar oolin oo adiga ku sugaaya marka soomaalida especially gabdhaha waxaan kula talinaya oon kula ballamaya anigaba dad baa iga horeeyay qof walbana siyuu shaqada u qabtaa si daacad ah oo alla ka cabsi leh in dadka loogu gargaaro oo waktigaada iyo timekaada iyo dhididkaadaba aada u horeysid gabdhihii soomaalida geedahay ku dhalaan way isgoostaan qofkii hooyo ah ayaa fahmi karta experienciga uu painkaas ama xanuunkaas leeyahay dhalinyarada wiilashoo kale sidoo kale inay wiilashii dhalinyarada ah bilaa micno daro meelaha iska taagtaagan ama dad ku gaaraya inay ayagana empower gareeyaan inaan wada shaqeyno sakhiir iyo kabiir meel walboo soomaaliya laga soo gaarin kolley qofka markuu wax qaado meel unbay ku bilaaban lahayd inaan dadkii u noqono caawino dalka waa dalkeenii waa dadkeenii waa masaakiin in loo istaago aan kula talin lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay dahraan muuse xaashi inaad nagala qayb qaadato barnaamijka qurbe ee toddobaadkan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga aad ayaan u mahadsan tahay intaasi ayaannu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii qurbe ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd dahraan muuse xaashi oo madax ka ah urur la yidhaahdo dahraan women and children empowerment oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano dawo oo fadhigiisu yahay dalka maraykanka ururkaas oo qalab caafimaad u diray cusbitalla ku yaalla meelo ka mida soomaaliya intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo ammaan alla
haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban dowladda koonfur galbeed soomaaliya shirar dib u heshiisiin ayay ku qabatay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan magaalooyinka marka iyo degmada afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan beele iskhilaafsanaa ayaa lagu heshiiyey shirarka dib u heshiisiinta ee magaalooyinkaasi ka dhacay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa shirarka dib u heshiisiinta oo dowladda koonfur galbeed ay qabatay ma yihiin kuwo isbeddel keenay oo meesha ka saaray isqabqabsigii iyo khilaafkii u dhexeeyay beelaha gobolka shabeellada hoose wadadega waxaa marti igu ah oo ila falanqaynaya wasiir ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo arrimaha dastuurka maamulka koonfur galbeed aadan maxamed cusmaan iyo maxamed aadan geedow labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada baydhabo waxaa ugu horreyntii hadalka siiyey wasiir ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo arrimaha dastuurka aadan maxamed cusmaan
arrinka oo dib u heshiisiinta dib u heshiisiinta ee mataqaanaa ee beelaha ku dagaalsanaa gobolka shabeellaha hoose alxamdulilahi rabbi alcaalamiin walaalihii way heshiiyeen heshiiskaas oo horey loo galay oo laga soo saaray sagaal qodob wixii ka qobsoomay iyo sida mataqaanaa u dhaqan galay ayaan u tagnay wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha shariif xasan sheeh aadan shabeellaha hoose gobolka degmada marka markii lasugu tagay labadii beelood si qiimo badan si mataqaana soomaalinimo ah ayaa lasu soo hor fadhiistay waxaana lagu heshiiyey in khilaafkii meesha ka jiray inuu dhammaaday waa mahadsantahay wasiir caasiye markan maxamed aadan geedow waxaan salaamayaa horta marka hore wasiirka waxaan leeyahay aniga fikir ahaanteyda ila tahay in shirkaasi dib u heshiisiinta ah oo ka dhacay marka iyo afgooye wax natiijo ah laga gaarin sababtoo ah waxaan aaminsanahay aniga wixii miro dhala oo natiijo laga gaara waa uu horeyn in bulshada loo soo bandhiga ma arag annaga natiijo laga gaaray oo bulshada loo soo bandhigay teeda kale beelihii isdiriray weli isdhexgal bulsha looma samaynin oo isma dhexgelin bannaankay kala taagan yihiin sidii ay u kala shaqo qabaan maleeshiyaadkii meelahooda ay kala fadhiyaan saas darteeda waxaan dhihi karnaa wax natiijo ah oo dowladda koonfur galbeed guud ahaanba ay ka soo gaartay shirkaas dib u heshiisiinta ah ma aragno nooma muuqato waa mahadsan tahay wasiir sida saaxiibka uu leeyahay ma aaminsan tahay isdhexgal bulsho inaan loo samaynin beelihii la heshiisinayo hadal qof aan ogeen elbuu ka ridaa baa la yidhi arrinka isaga ahaa golaha wasiirada loo soo bandhigay way ansixiyeen odayaashii dhaqanka gacmaha lasu saaray ee heshiiskaas intuu dhacay way saxiixeen gacanta ay leeyihiin ay ku saxiixeen arrin mataqaanaa cad oo yacni meel mugdi aana lagu qaban meel caddaana lagu qabtay laisugu yimid erga ka soo yacni odayaal ka soo qiib galeen oo gacanteyda aan ka qoray oo shirka kaga soo qiib galeen laba boqol sagaashan iyo sagaal qof bay ahaayeen mataqaanaa gobolka ka soo jeedo waa lasu keenay hal meel bay ku wada ansixiyeen gobolkao dhan waa la socdaa taas cid mugdi ka saaran ma laha waa mahadsanta wasiir maxamed geedow maxaad ku dhaliilaysaa shirarkaasi dib u heshiisiinta ee lagu heshiisiinayo beelaha shabeellaha hoose runtii waxaan ku dhaliilayaa sideedaba dadka markay isdagaalaan ama isgaaraan oo dib u heshiisiin loo samaynayo runtii waxaa lasoo taabtaa ama meesha lasoo dhigaa jadwalka ee looga hadlaa arrinta wixii laysku qabsaday marka hore meesha dagaalka uu ka bilowday runtii waxaan aaminsannahay oo aan wada ognahay dagaalka meesha ka dhacay inuu ka bilowday lahaansho dhuleed dowladdii koonfur galbeedna kama aysan hadlin arrinka lahaanshaha dhulka ah marka waxaad moodaa in wax la dadaboolay oo la siyaasadeeyey haddii wixii la dadaboolana ee, boogta sideedaba waxaa la rabaa in eh, si fiican loo dhayo haddaadan si fiican u dhayin isla marka infectionka meesha uu ka jiro infectionkii wuu soo noqnoqonayaa waxaa la rabaa marka infectionka si dhaba in looga sal gaaro runtii waan la soconnay ee, hawsha dib u heshiisiinta meesha ka socota oo ay wadaan dowladda koonfur galbeed wasiiradeedii iyo madaxweynaheedii iyo wasiirka dib u heshiisiinta ee dowladda koonfur galbeed balse annaga waxaan aaminsannahay in meeshaasi wax dib u heshiisiin muuqata oo rasmi ah laga gaarin infectionkana meesha uu ka bilowday aanan la baabi'inin oo laga salgaarin waa mahadsantahay maxamed geedin wasiir ma jiraan xal een, la taaban karo oo aad bulshada u sheegi kartid oo laga gaari dib u heshiis haa ma aha ee horta in la yidhaah wax la dhaliila ma qurux badna dhaliilku ma aha yacni wax wax toosinaya in wax la toosiyaa qurux badan in wax la dhaliila ma qurux badna soomaalidu dalka ee, degaanka ma ka- dal ma kala laha laakiin waxay kala leedahay nin walba ilaahay meel buu ku dhaliyey ku ma- makanisiiyey ciddii ilaahay meesha makansiiyeyna dee sidii mataqaana ugu habbooneed ayaa loogula heshiiyey ciddii kale degaanka aheedoo degaan wanaag aheedna si soomaalinimo iyo degaan wanaag ah ayaa loola hadlay arrinkaasna ma aheen arrin jujuub ah iyo arrin qori loo haysta ma aheen arrin waxay ahayd khiyaargelin leh ee mataqaana labada dhinaco oo mataqaana wax kala tabanaya ayaa lasu soo horfariisiiyey ayagaasaa la hadalsiiyey wixii dhaliil ahaa la- waa laga saaray horyaa looga hadlay sagaal qodobbaa lasoo saaraan ku yidhi hadalkayga meesha u dhacay ogow sagaalkii qodob lasoo saaray ayaa qodobadan ka mid ahaayeen waxaa laisku afgartay wixii allaale wixii dhibaato ah meesha ka jiri waa laga saaray waana laga heshiiyey shan shan qof baa loo saaray toban qof baa saxiixday yacni mid cadaalad iyo sinaan u dhacday bay ahayd Ee, taas halkaasaa uga gudbay tan kale waxa weeye dhaliil maaha dhaliil maaha dowladii dhaliil maaha dowladdan dowlad cusub waaye yacni hadday bilaabatay intay maanta ay qabatayna dee kolleyba kuwii horu jiraba ma qaban karin ayageedow dadka gacanta isu geystay oo gacanta isgaartay ma aha oday dhaqameedyada ma aha ururada bulshada rayidka ah waxaa isgacan gaaray oo meesha ku diriray waxay ahaayeen maleeshiya beeleediyo kala hogaaminaya saraakiil haddii runtii aysan ku qanacsanayn saraakiishaasi maleeshiya beeleedyada kala hogaaminaya shirka aan laga soo qaybgelinin oo dib u heshiisiinta aysan qaadanin waxay ila tahay in meeshaasi uusan ka dhammaanaynin dagaalkii haddana berito ay isku noqon karaan labadoodii ugu dambayntii labadiina hal su-aal ayaan idin weydiinayaa marka la rabo in bulsho la heshiisiyo ama nabad la dhex dhigo sidee loo abbaari karaa ama halka uu ku jiraa waxaan ku hormarayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta iyo dastuurka aadan maxamed cusmaan ee dib u heshiisiinta ina waxaa ku jira wanaagga ummadda in la heshiiyo gacmaha laysqabsado cuqdad iyo problem ishida meel layska dhigo loo soo jeesto in wax la qabsado waayo waxaanu leenahay dad aad u ballaaran iyo mataqaanaayey ee, saddex gobol oo ballaaran ee ma aha ee qabiil baa isdagaalay iyo laba beel baa shalay xagga kusoo jeeday iyo saraakiil baa isdagaashay ma aha gunta haanta laga soo talo markaan ku leeyahay odayaasha dhaqanka ayaa ka dambeeyaan saraakiisha ama mataqaanaa ee hogaamiye beeleedka waxaasoo dhan waxaa ka dambeeya odayaasha dhaqanka ayaa ka asal ah hadday odayaasha dhaqanka ay qaateen heshiis ee, cid kale mataqaanaaye dhibaato keeni karta ma jiro aniga waxaan dhihi lahaa in mataqaana gacanta laysqabsado dalkaas ballaaranna aan ka shaqaysano bilahi aya maxamed geedo maxaad kasoo gabagabaynaysaa halka muxuu ku jiraa guud ahaan xalku wuxuu ku jiraa dowladda koonfur galbeed inay u istaagto samata bixinta ummaddan ee, arrinta dib u heshiisiintana laga soo bilaabo qof qof shaqsi shaqsi qoys qoys la kala tiiraanya bixiyo ummadda ee, saraakiisha maleeshiya beeleedyada isu dhacayna la isu keeno oo la dhex dhigo heshiis ummadda la isdhexgeliyo isdhexgal bulsho guud ahaan la sameeyo isdhexgal bulsho waxlaa barnaamij tiiraanyo bixin la dhahayaa jiro oo dadka la dhex dhigo oo waxaan ka codsanayaa wasiirka in ay sameeyaan barnaamijkaasi dadka ay isu keenaan hal hal labo labo cid kasta qabiil qabiil jufo jufo intii wax kala tabanaysa ay dhexdhexaadiyaan xitaa waxaa jira khilaafiya siyaasadeed oo dadka siyaasiyiinta ah kala qaba kala aaminsan fikrado in iyaga laftirkooda la isu keeno la xalliyo laysku dayo in la xalliyo khilaafyadaasi dalkana nabad lagu soo dabaalo
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay wasiir ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo arrimaha dastuurka dowladda koonfur galbeed aadan maxamed cusmaan iyo maxamed aadan geedow oo labaduba ku sugan magaalada baydhabo tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabaadiino
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catosh oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteen waa v o a haatanna aynu ku wada nasanno cododka fanaaniintii maxamed mooge iyo magol heeskaasi aynu ugu luqeynayeen fanaaniinta maxamed mooge iyo xaliimo khaliif magool ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wacyigelinta dabaysha sandheere iyo colaad ayaa idinla socodsiin doona intaa dib u kulmayna waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelya